information.
halkani waa washington lantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco sideedda bisha nofembar sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay in xanuunada malaariyada iyo shoombiyoodka ay ka dhasheen daadadkii ay keeneen roobabkii dhowaanka da-ay meelo ka mid ah galmudug kuwaasoo dad barakiciyey waxaa kaloo maqli doontaan fatahaadaha webiyada daawo iyo tanarivo ee kenya oo gooyey waddadii isku xidhaysay gaarisa wajeer iyo mandheera islamarkaana tuulooyin badan harqiyey biyaha saan ayay noo galeen xaafadda buurubuuru aa la dhahaa shan habeenaysaan biyo aan ku dhex jirnay marka dambena waan ka cararnay booladaan xaafaddahan kalaan u guurnay ergaynay sidii habeenkii loo xirxiray wabigii asaan u qaaday biyahaan asaan u qaaday
waxaa kalood maqli doontaan warar ku saabsan meesha ay marayso natiijada doorashooyinka maxalliga ee gobolka minnesota oo soomaali ay ka mid yihiin dadka u tartamaya iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ugu yaraan shan iyo toban ruux oo rayid ah ayaa ku dhintay duqeymihii u dambeeyey ee israa'il ka geysatay marinka gaza sida ay sheegeen laamaha caafimaadka ee falastiiniyiinta iyo warbaahinta caalamiga ah dadka ku dhintay duqeynta ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo ku nool xaafadda al-shujeyca meydkooda ayaana la geeyey isbitaalka al-shifa halkaas oo ay sidoo kale ciidanka israa'il duqeyn culus u geysteen saakay aroortii warbaahinta al-jasiira ayaa iyaduna sheegtay in meydka ilaa saddex iyo toban qof oo rayid ah la geeyey isbitaalka nasar kadib weerar ay israa'il ku qaaday deegaanka khan yunis ee koonfurta marinka gaza meelaha kale ee ay xalay duqeymaha ama la duqeeyey waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga ee jabaaliya iyo nusayraad ee magaalada gaza dhanka kale militariga israa'il ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen ama ay bartilmaameedsan doonaan godad dhulka hoostiisa ah oo ay gaza ka qoteen xamaas afhayeenka militariga israa'il daniel hageri ayaa sheegay inay adeegsan doonaan walxaha qarxa si ay u burburiyaan godadka xamaas duqeymaha gaza israa'il oo galay maalinkii koob iyo soddonaad ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay in ka badan toban kun oo ruux oo ay ku jiraan kumanaan caruur ah iyo haween dowladda cameroon ayaa talaadadii sheegtay in tirada dadkii lagu dilay weerar ka dhacay galbeedka dalkaasi oo kororto ay gaartay shan iyo labaatan ruux oo caruur iyo dumar ay ku jiraan iyadoo weerarka ku eedeysay kooxda gooni ugoosadka ah ee aglafoon weerarka ayaa ka dhacay tuulada akbako ee galbeedka cameroon halkaasoo sannado badan ay ka dhacayeen iska hor imaadyo lagu hoobtay oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha fallaagada kooxo hubaysan ayaa markii hore dab qabadsiiyey guryo ku yaala tuulada akbako iyagoo markii dambena rasaas la dhacay dadkii isku dayey inay dabka ka baxsadaan wasaaradda warfaafinta ee cameroon oo ku dhawaaqday tirada dhimashada ayaa sheegtay in dadka la dilay oo shan iyo labaatan ahaa ay ku jiraan canug yar iyo shan dumar ah halka sagaal iyo tobanka kalena ay rag ahaayeen waxay ku eedeysay in weerarka ay fulisay kooxda gooni ugoosadka ee lagu magacaabo manyu colaadda u dhexaysa dowladda iyo kooxaha fallaagada ayaa waxaa ku dhintay in ka badan lix kun oo ruux iyadoo dad ka badan hal milyan lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa go-an waddada muhiimka ah ee isku xirtaa maamulada gaarisa wajeer iyo mandheera ee waqooyi bari ee kenya kadib markii ay ku soo rogmadeen daadadkii ka dhashay roobka iyo fatahaadaha ay sameeyeen webiyada daawo iyo tanarivo daadadka oo ay ka dhasheen barakac badan ayaa harqiyey deegaano badan oo gobolka ah halkaasoo khasaaro uu ka geystay waxayna gooyeen isu socodka dadka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga qaar badan oo dadka ka mid ah ayaana guryaha ay biyaha ugu galeen fatahaadaha ayaana waxa ay dhibaatooyinka fatahaadaha iyo saameynta ka dhashay warbixin ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire guud ahaan waxaa hakad galay isku socodka guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya roobabka mahiigaanka ee ka curtay sidoo kalena daadad waaweyn ayaa waxay kasoo rogmanayaan dooxooyinka waaweyn ee inta badan gobolkani dhex maro webiyada dhaawa iyo tana rivane waa ay biyo keeninu dadkii deegaanadaasi ku dhaqana waa isaga soo qaxeen sidoo kalena beerihii halkaasi ku yaala dhammaantood waxay noqdeen kuwa haatan haawanayo suldaano sheekh cismaan wax dhaqan male maanta ma guriya ma horiya ma masaajida ma dugsiya wax dhaqan male dukaamiya hataa sokorta dukaan ay sokor ku jirta malaha ilmaha sida loola taagnayo oo doorasha looga fiigaya hataa barka wadanka barkiisa doorashaan ku maqay waan u jeediiraan u malaynaa magaalada maanta caawad caawadaan u baahan caawamada u baahanna xali wax hurda malayno saa ilmaha loola taagnayo daadta looga hayo dhalax ku dhayo biyaha loola dhex saaraaray raashin maayo waxaas waaba leeloobe halka wada ee halbowlaha dhaqaalaha gobolkan waxay isku xiraysay maamulada wajeer mandheera iyo gaarisa kadib markii ay daadad la tegeen qaybo badan oo ka tirsan laamiga weyn ee isku xira gobolkani xaaji qaasim oo degan buuladan buurubuuru biyaha saan ayay noo galeen xaafadda buurubuuru aa la dhahaa shan habeenay saan biyo aan ku dhex jirnay markii dambena waan ka cararnay buuladan xaafadahan kalaan u guurnay ergaynay sidii habeenkii loo xirxiray wabigiia saan u qaaday biyahana saan u qaaday marka dowladda sharafta leh inayna soo gaarto oy dhibkaan aragto oo ciddaan dhibka ku dhacay iyo buulada xaafadan dhibka ku dhacay ay aragto masaakiimahan dhibka ku dhacay ay aragto oo maaragtay dadkan erda cunug islaan umal eh waatan banaankan ay joogto gurigeeda waa ka baxday banaankaas ay jiiftaa
abukur aadan leedaha macalin iyo dugsigaas aniga markaan gurigaan waa kayey dukaankaan waa kayey markaan guriga gudihiisa biyo uun aan aragna uun dhex jiif nagu soo galay marka waa soo baxnay dukaanka markay maantama alaabtii waa biyaha wada qaaday marka wax ka jooga male gurigaas waxay ku jiro oo alaab baxay wax yaroo maaragtay aan aan ka baxnima wixii kale waa hadda waa ku dhex jiraan biyaha hadda qaaday ilaah maad iskale aan waxaa la yidhaha maxamed sugaal daahir waxaa waay meeshaan hadda taagana waa masaajidka masaajidka waa saas u joodiyin waa kan biyaha la fadhiya mambarka waa kaas gadaasheeya wixii gogla ahay biyaha qaaday dhib fara badanaa imaaday intaa soo dukaan ayaa barakacday oo xaafadood ayaa guurtay dugsiyaalkii maanta kulli waa laga guuray saas arkaysiin wixii musqulahay ay dumeen marka dhibkaasaa dhacay hataa dukaamo alaabtoodii iyo sokortoodii kulli biyaha qaaday marka ilaa xoolihii waa la qaxi aqalihii waa la raray kulli barakac weyna ka dhacay marka magaalada oo fasaadaas barakacyaashii ugu faraha badna ayaa haatani duleedyada magaalooyinka wajeer gaarisa iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna baaqyo kala duwan u diriyaan dunida dowladaha iyo hay-adaha maxalliga inta badan kaalmeeya dadku dhibaatooyinku ay halakeeyeen saxare maxamed maxamed alidha waxaan ku noolaa lafaaley biyi fatahada xalay ilaahay nagu soo fatahadanoo imaaday dhul masaajid guryo aqalla wixii arday wixii ilmahay wixii raashiinoo la karsanayo wixii dhammaana biyaha naga qaaday wax yeella meeshaan oo taagan ma laha wixii dhammaala abar ay baxeen waxaan rabnaa hay-adaha sharafta le masaacido inay nala siiyo noola colcolaadiyo adduunweynaha nagala soo caawiyo dowladda ayaa dhankeedu waxay isticmaalaysaa si walba dadkani lagu gargaari lahaa waxay haatani ku howlan tahay dhankeeda kale dhoofinta itixaamaadka qaran ee dalkani kenya ee dugsiga saroila ayaa haatan soconaya la filayana in dabayaaqada bishan aynu ku jirno usoo gabagaboobi doona iyadoo halkaasi ay diyaarado ugu daabulaysa itixaanaadka dugsiyada fadhiga biyaha ay u noqdeen carruurtii dhammaan itixaanaadka ugu fariisanaysay dowladda ayaa ka daabushay iyadoo isticmaalaysa diyaaradaha qumaatiga u kaco iyo ciidamada militariga dalkani kenya oo haatani si lixaad leh u caawinaya caruurtaasi dugsiyada kala duwan ee gobolkani haatani wax ka baranayo maxamed faarax shire v o a garisa
weli waxaa noo soo socda warar ku saabsan fatahaadaha iyo saameynta ka dhalatay balse haddana gobolka minnesota gobolka minnesota waxaa shalay ka dhacday doorashooyinka maxalliga ee golayaasha kala duwan ee heer degaan wakiilo gobol iyo guddoomiyaal magaalo dadka u tartamay doorashooyinkaasi waxaa ku jira soomaali u ordaysay xafiisyo ay hore u joogeen iyo kuwo cusub haddaba wararkii ugu dambeeyey ee natiijada doorashooyinka minnesota waxaa qadka telefoonka si toos ugu jira wariyaheena maxamuud mascade mascade haddii aad i maqasho bal waxaad nooga warantaa ee wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka ee gobolka minnesota
aad umahadsan tahay cabdiqaadir goor dhoweyd ayay soo gabagaboobeen amaba lagu dhawaaqay natiijooyinkii doorashooyinka gobolka minnesota oo soomaali badan ay ka tartamaysay caawa soomaalida gobolka minnesota taariikh hor leh ayay dhigeen kadib markii magaalada st louis park ay duuqiisa magaalada ku guuleysatay gabar dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo lagu magacaabo naadiye maxamed naadiya waxaa loo doortay duqa magaalada st louis park ee gobolka minnesota horena waxay uga tirsanayd golaha deegaanka ee isla magaaladaasi taariikhdaasi cusub ayay caawa dhigtay waxayna noqotay gabadhii ugu horreysay ee iska dhaaf soomaalida ee madow ah ee magaaladan duq magaalo ee ka noqota marka guushaasi ayay soomaalida caawa halkan jooga si weyn ugu dabaaldegayaan sidoo kale jamaal cusmaan oo ku fadhiyey kursiga degmada lixaad ee magaalada minneapolis ayaa kursigii sii difaacday oo mar kale isagana caawa la doortay inkastoo ay weli ay ay socoto tirintu laakiin codka ugu badan isaga ayaa ilaahay hadda haysta waxauna u muuqdaa in uu guuleysanayo isagu
waa gartay waxaa sheegtay naadiya inay noqonayso qofkii ugu horreeyey ee duq magaalo ka noqda magaaladaasi aada sheegtay marka iyada hore ayaa uga tirsanayd soo ma aha golayaasha deegaanka marka yaa iyada ay kaga guuleysatay oo la tartamayay
waxaa la tartamayay qof kale oo cadaan ah oo dadka magaalada st louis park degan laakiin guusha naadiya waxay ahayd mid awalba la saadaalinayay maadaama ay taageero badan xisbiga ka dhexaysatay dadka sida weyn ugu faraxsan guusha naadiya ay gaartay muddana lasoo shaqaysay iyadoo ahayd qofkii soo barbaasay soo korisay dooneysay inay guushan gaarto waa hooyadeed faadumo nuur barqadle oo haatan ila joogta iyadaan bal dareenkeeda weydiinaya siday u aragtay gabadheedu inay guulaysato faadumo ka waran guusha gabadha aad way gaartay walahi maasha allah tabarkallah ilaahay mahaddiis waa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan ilaahay daba sakadiis maxay ahayd aad ayaan u faraxsanahay lama soo koobi kara maan cawada maxay ahayd shucuurteyda wallahi ma aqaani farxad iyo ina ooya xitaa way iga soo dhowdaa farxad dartiis marka maasha allah tabaarakallah waa ku faraxsanahay guusha ee gabadhayda gaartay waxaan ku maxaan kula aadaan ugu faraxsanahay ma malayn kartid mana soo koobi kartid ka hooye ahaan dabcan waxaad la socotay markii hore oo golaha deegaanka u guuleysatay haddana way kasii adkayd oo waxay u tartamaysay duq magaalo magaaladanan in iyadu maamulayso madax ka noqonayso haddana way guuleysatay ka hooye ahaan markaad farxadda iyo sida aad u arkayso aad ka timaado dardaaran gabadhaada aad siinad maxaad kula dardaarma gabadhayda maasha allah waxaan kula dardaarmayaa horta horata inay xarga ilaahay qabsato maxay ahayto qabad wixii loo doortay ay si wanaag iyo sharaf uga soo baxdo ayna ku gabar ay noqoto gabar ku dayasho mudan oo gabdhaha ka dambeeya ee soomaalida ee soo koraaya ee waxbaranaya ee orodka ku jira inay iyadana ku role model u noqoto sidii dadaalkii anaga aan soo bixinay iyo hawsha aan soo galnana tii kasoo baxda allah ka dhigo guusheedana guul guul kheyr qabta allah uga dhigo
sideed u aragtaa gabadhaadu inay ka tartantay magaalo soomaalidu aanay ku badnayn oo dadka kale oo kala gedisan oo weliba dadka cadaanka u badan ay ku badan yihiin inay halkaas inta ka tartanto haddana guulaysato wallahi wax cajiib ay ahayd wax cajiib ay ahayd oo ilaahay noo sahlay ilaahay noo fududeeyey runtii dadaal aan la soo koobi karin ayay bixisa annagana aan bixinay intii ay hawsha socotana waxay ahayd dadaal oo ay ay ay la timid naadiyo iyo karti iyo dadnimo iyo sharaf ay la timaaday iyo heerkaas ku gaartay iyo wanaagga ay dadka soomaalida waxay uga dhigan tahay guul aan lasoo koobi karin aada iyo aad waa ku faraxsanaha inay maanta gabadhayda ay noqoto maayar magaalada st louisburg runtii lasoo koobi karo farxadayda dadaalkii aan dadaalayana ilaahay waa igu guuleeyay gabadhaad waxay aada uga sheekaysaa inaad rafaad la soo martay soo korisa adowyada halkan aad keentay yaraanteedii mana ma ku fakeraysa inay mayor ka noqonayso magaalada wallaahi aniga weliga allahay naadiyey inay guul gaarayso waa ku fakeraa laakiin guul heerkaan gaarayso maxaa aheetood ilaa yaraanteeda naadiye qof ku adag meesha ay u meesha ay u go-aan ka gaarto qof kasoo dhalaashay ahayd oo ku adag inay tagto meesha ay ay ay go-aansato
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir taasi waxay ahayd hooyada dhashay naadiya oo lagu magacaabo faadumo nuur barqale oo sida aad ka maqlaysay dareenkeedu uu aada iyo aada u sarreeyo aadna ugu faraxsan guusha gabadheedu ay gaartay mascade waxaad iiga warantaa ama sawir guud ka bixisaa magaaladan ay naadiye maamuli doonto bal magaalo cankee away
san louis park waxa ay ku taalaa dhinaca galbeedka ee magaalada minneapolis magaalo ahaan magaalada ayay ku dhegan tahay waxa ay kamid tahay magaalooyinka lagu tilmaamo magaalada suburbarka inay ku yaalaan magaalo dhaqaalaheedu aada u wanaagsan yahay dugsiyadeedu waxbarashadu ay aada u fiican yihiin marka waa magaalo run ahaantii aan sahlanayn gabar aada u daayar inay maamushana ay dabcan noqon doonto taariikh oo markii ugu horreysay qof da-deeda uu magaalada madax ka noqonay marka yes naadiya waa gabar aada u yar laakiin sida hooyada tilmaantay dadkuna ay garanayaan waa qof karti badan muddo soo dadaashay afar sano hadda khibrada haysata oo afar sano kasoo shaqaysay dadka magaalada iyo soomaaliduba waxay rajeynayaan naadiya in ay magac iyo sumcad wanaagsan soomaalida usoo hoyn doonto dadka magaaladuna ay noqon doonto qof hawsheeda iyo waxqabadkeeda ay u aayi doonaan ugu dambeyntii adoo soo koobaya ma jiraan soomaali kale oo hadda rajo leh inay tartanka kusoo baxaan ama laga badiyeyba oo tartanka ku jiray yaana ka mid ah dadkaas ama aad ka xusi kartaa
weli sida rasmi ah uma aanay soo bixin guusha iyo guuldarada laakiin ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in ay guulaysatay waa naadiya inkastoo dhibcaha marka la fiirsho meelaha qaarkood ay u muuqato jamaal cusmaan in uu guulaysanayo oo uu meel wanaagsan codadkiisu ay marayaan laakiin ilaa iyo hadda qof kale oo saacaddan aan kula hadlayo la xaqiijiyey ma jirto ogowna dee hadda ayayba dhammaateen amaba ayaa lagu dhawaaqayaa natiijooyinka meelaha qaarkood marka weli kuraasta qaar waxaa socda tiradooda aadaa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo ku sugan minnesota markana galmudug maamulka galmudug ayaa sheegay in daadadkii ay keeneen roobabkii dhowaan ka da-ay meelo ka mid ah deegaanadooda ay ka dhasheen cudurada maleeriyada iyo shubanbiyoodka sidoo kalena ay sii barakiciyeen dadkii barakacayaasha ahaa ee ku sugnaa meelo ka mid ah mudug galmudug ayaa sheegtay in dawooyin iyo adeegayaal caafimaad ay u direen meelaha ay dadka u barakaceen sidoo kalena waxay tilmaameen in khasaare maaliyadeed ay geysteen wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee galmudug maxamuud axmed awowe oo qadka telefoonka igu waramay ayaana marka hore ka warbixiyey saameynta daadadka inkastoo raxmad allah ay tahay haddana dhib badan baa soo laabtay waxayna keeneen burbur hanti oo ganacsiga iyo wixii ku yimaada waxay kaloo keeneen saameyn cuduro inay ka baalkii ka dhashaan kuwaas oo bila-aadanka halis weyn u keeni kara inkastoo hadeertaan kiisas dhimasho aan lasoo sheegin laakiin waxaa jira dhibaato badan ay geysteen dhismayaashii iyo infrastructurkii deegaanka u lahaa waxayna sii siyaadiyeen in barakac uu yimaado oo awal oo barakacyaal dagaalo iyo dhibaatooyin kale wadamadooda ka jira ama goboladooda ka jira kasoo barakacay oo deegaanadii kala duwanaa ee galmudug ayaa haddana waxaa dhacday in mar labaad dadkii deegaanka oo deganaa oo inay sii barakacaan
maxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhashay daadadka oo ilaa iyo hadda aad aragteen oo ka maamul ahaan aada noo sheegi kartaan
waxay kala xireen isku socodkii bulshada iyo miyigii iyo magaalooyinkii waxay kaloo saameeyeen dalagyadii beerihii oo awal awalba deegaanka ku yaraa intii kalena inay deegaanka dalagii baalkii dhibaato badan daadadka ay u geysteen waxay kaloo sameeyeen in baalkii hanti badan oo guryaha iyo dhaqaalo kale oo deegaanka yaalla ama magaalada gaalkacyo kale in biyihii ay dadkii ka qooyeen islamarkaasina guryo badani ay ku burbureen marka kale waxay saameyn ku yeesheen dhankii caafimaadka oo cudurro aan deegaanka ku yaraa ayaa waxa weeye dilaacay oo qayb ka mida la arkay waxaana ka mid ah malaariyada iyo shubanka iyo kaysas badan oo jira oo sida aan ognahay noolayaashan yaryarka oo ilmo aragtida waxay ku nool yihiin deegaanka caadiga ah marka qashinkii iyo daadadkii marka ay isku darsameen cudurro ayaa ka dhalan kara meeshaas qaybna waa la arkay marka cuduradaasi waa malaariyada ayaa ka mid ah oo deegaanadan galmudug aada ugu yarayd oo inta badan kiisaska malaariyada la heli jiray way yaraayeen laakiin hadda waxaa moodaa kiisas badan inay soo baxayaan xanuunada shubankana waa la arkay inkastoo hadda aan shuban biyood caadiga u yahay oo baaritaan iyo ay maqan yihiin marka waa la filayaa xilligaas oo kale daadadka inay dhibaata ay ka dhalato waxaad sheegtay in dad barakacyaal ahaa markoodii hore ay daadadka sii barakiciyeen marka dadkaasi xaggey joogaan hadda xaalkoodana waa sidee dadkaasi gaalkacyo oo kale ee dadkii deegaanka caadiga ahaa oo deganaa guryaha magaalada way barakaceen halkaasi oo qeybta caafimaadka saraakiisha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka iyo ciidamada nabadgelyadoo kale ay aada badan u saacidayeen weliba habeenkii habeen saddexaad aheyd roobka aada tirada badan u da-ay waxayna ku barakaceen qeyb qaxootigii awal magaalada geeskeeda ayaa qaxootigu inta badan u deganaa ayagii ayay kusii barakaceen qaarna tuulooyinka u dhowdhow ayay saameeyeen oo ay degeen oo markii ay biyihii ay guryahoodiina qaar ay saameyn ku yeesheen tuulooyinka u dhowdhow ayay gaareen
ma jiraa wax gurmad ah oo dadkaasi la gaarsiiyey oo looga falcelinayo dhibaatadii soo gaartay
runtii waxaad og tahay in waddanka dhaqaalihiisu iyo awooddiisu ay iska yar tahay hadday noqoto dowladda federaalka iyo bahalkii dowladda galmudug intaba laakiin waxaa moodaa dadaal badan wasaaradda caafimaadku inay samaysay iyo wasaaradda gargaarka codsiyo badan oo caalamka iyo deeqbaxyaasha ay la wadaageenna ay jiraan laakiin inay waqti qaadanayso maadaama dhaqaaluhu uusan u saamaxa inay hore uga jawaabaan wixii karaankeenna aan waafulinay oo inaan u kala dirno shaqaalo caafimaad iyo sahmin iyo ribo xogog in lasoo diyaarsho islamarkaasina aan la wadaagno dowladda dhexe iyo hay-adaha deeqbaxyaasha waxaanan samaynoo kale gudaheen intii awoodeenna inaan dadweynihii ka saacidno inaan ka daadgurayno meelihii biyuhu iyo tafatahadu ay aada u saameeyeen dhanka caafimaadkana waxaan u kala dirnay shaqaalo caafimaad oo wixii emergency ah maadaama dadkii deegaanadii lagu yaqaanay ay ka barakaceen oo deegaana kale ay gaareen inaan shaqaalo caafimaad iyo tiimam iyo mobile tiimiyo aan u dirnay waxaan kaloo sugaynaa in beesha caalamku ay kasoo jawaabto iyo dowladda soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug maxamuud axmed awowe oo qadka telefoonka iigu waramayey markana nigeria ganacsatada warshadaha yaryar ku leh nigeria ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin waxsoo saarka qiimaha jaban ee looga dhoofiyo dalka shiinaha ganacsatada ayaa u arkaa alaabta looga soo dhoofiyey shiinaha iyo qiimaha yar ee lagu gado shaqo la-aan warbixintan waxaa soo diyaariyey gibson emeka waxaana noo soo koobaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwa
jilafeeda kafoor oo u dhalatay dalka nigeria ayaa sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii daafurtay rugta nashqadaynta jilafeed isha ugu weynee halabuurkeeda ganacsi ayaa ah kabaha ragga iyo dumarka oo ah kuwa lagu sameeyo dalka gudihiisa inkastoo dadaalkeeda iyo wax soo saarkeeda kudayashada mudan ay yihiin kuwa taya leh haddana toddobaadkii waxaa laga iibsadaa keliya toddoba ilaa iyo siddeed joog oo kaba ah fadhiidnimada ganacsigeeda ayay ku eedaysay waxay ugu yeedhay wax soo saarka qiimaha jaban ee laga keeno shiinaha ee ku soo qulqulaya waddankeeda
marka qaar badan oo dibadda laga keenay ay soo galaan kuwa gudaha lagu sameeya fursad uma helaan inay suuqa soo galaan xitaa in yar sababtoo ah kuwa la soo dhoofiya ayaa marka horeba qabsaday suuqa shiinaha ayaa ah isha ugu weyn ee alaabaha loo iibgeeyo nigeriya sida ay sheegtay safaaradda shiinaha ee nigeriya khaanadaha ama shalafyada dukaamada waxaa ka buuxa agabyada elektroniga kuwa laysu qurxiyo iyo weliba alaabaha fudfudud oo qiimahoodu jaban yahay kuwaasoo dhammaantood ah wax soo saarka shiinaha taasi ayaana ah waxa ay ka heleen dadka reer nigeriya tayada badeecadaha shiinaha waa mid sarraysa qiimuhuna waa jaban yahay marka anigoo ka duulaya waayo aragnimadayda waxaan wax soo saarka nigeria ka doorbidaya wax soo saarka shiinaha waxaan mar walba aaminsanahay in wax soo saarka dibadda ka yimaada uu yahay mid wanaagsan laakiin qof kastoo nigeria ku nool ma raadiya qiimo macquul ah oo keliya dad badan oo ay ku jirto gabadhani oo noo sheegtay keliya magaceeda koowaad oo ah noomi ayaa doorbidaysa keliya alaabaha gudaha lagu sameeyo
waxaan doorbidayaa alaabaha lagu sameeyey nigeria marka loo firiyo kuwa shiinaha sababtoo ah nigeria waa waddankeenna haddii aanan alaabteenna nigeria taageerin yaa taageeraya
macaamiisha kale sida daniel wofor iyo weliba sandey ogoje ayaa qaba in badeecadaha ay soo saarta nigeria ay yihiin kuwa tayadooda ay aada u sarrayso inta badan waxyaabaha ay ka soo dhoofiyaan shiinaha intooda badan waa kuwa hooseeya sababtaa waxay u sameeyaan dhoofin oo keliya ee uma adeegsadaan dalkooda waxaan duurbidayaa kuwa lagu sameeyey nigeria sababtaa haddii aad si fudud uga labisato dukaanka kabaha kabahaasi wax badan ayay raagayaan marka loo fiiriyo kuwa laga keenay shiinaha ee aan xidhanahay marka aad saabuun ku dhaqdo waa dugoobayaan shaqa maalmeed waxaan ugu yeedhaa shaqa maalmeed sababtoo ah ma aha kuwa fiican waddamo badan oo afrikaana gaar ahaan nigeria ayaan haysan tamar iyo awoodo ku filan oo ay ku xoojiyaan qaybta wax soo saarka sidaa daraaddeed waxaad la kulmi doontaa shaqola'aan badan waxaad yeelan doontaa hannaan wax soo saar xumo waxaad yeelan doontaan sarawkac ku yimaada qiimaha wax soo saarka dadka u dhuundaloolo dhaqaalaha ayaa aaminsan in dariiqa ay afrika ku soo afjari karto loolankeeda dhaqaale ee u dhexeeya shaqola'aanta iyo weliba sicir bararka ay tahay in ay cunto waxa ay soo saarto qaar badan sida urakaaba ayaa ku boorinaya dowladaha afrikaanka inay mudnaanta siiyaan horumarinta tiknolojiyadda iyo kaabayaasha dhaqaale si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha
mahadsanid shirwac haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo xataan qabo adooyga horjoogsada